فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي حديث كيرني صدن يلبو إن شاء الله كتاب كي الأربعون النووي كي إمامكينا جليلك وقري رحمه الله رحمة واسعة مركا إن شاء الله xadiiskii baan bilaabaynaa qeybtiisii labaad amba waqfadiisii afraad baan la joogsanayna insha allahu tacaala inta aanan bilaabin waxaan jeclaa inaan xadiiskii hore ku laabanno intii hore ku laabanoon dhowr su-aaloodna weydiiye insha allah aan sii sheegnahayda jasaakum allah khayr okay ayaa inoo sheegaya canaawiintii xadiiska saddex ciwan bay hayeen okay cabdilaahi xadiiska laftiisa oo ah laa darara walaa diraara waa ciwaankii koobaad kaas okay udaa qof kale sheekh cabdilaahi waa maxsan tahay adaraaru yuzaal daraarka mid kale udaa kaasa waa in la zuuliyo okay dararka haye kii saddexaad yaa noo sheegaya يا دالية هدفك waxa weeye rafcu diraar in la kor qaado een dararka okay waxaan oranay xadiiskan waxa laga soo saaray shanta qawaacid fiqh ku saleysan yahay hal qaacido oo kamid ah maxay qaacidadaas ahayd shanta qaacido ee fiqiga ku saleysan yahay oo qaacido kamid ah waad sheegteenba calaamada kamid tahay marka qaacidaas maxay ahayd adararu yuzaal dararka oo la zuuliyo qaacidaba maarata laga soo saaray xadiiska qaacido labaadna waa laga soo saaray maanta sla arkeyna insha allahu tacaala iyadna la idhahdo addaruuraatu tubiixu almaxduuraat daruuraadku waxay xalaaleeyaan xaaraantay xalaaleeyaan okay insha allahu tacaala xadiiska waxaan odhanay oo kaloo ku jiray xadiisku waxaan dhahnay dariiqyada ku yimiday way taal yar yihiin mise way taal weyn xadiisku marka gooni goono loo eego waa xadiis taal yar laakiin marka riwaayadaha la isku dadaro asaaniidooda yuqawi bacduhaa bacdan waa mahadsan tahay idruus marka la isku daro xoog badan yahay baan oranay okay waxaan kaloo tilmaamnay inuu imaam axmed ku wariyo sida uu inoo sheegayo amba maaragtay waxaan ujeednaa ibnu maaja iyo daara qutni ay ku wariyeen musnadan saa kuma qoran xadiiska musnadan isagoo abtirsan oo isnaadkiisa uu kor u yaalo maaligna wuxuu ku wariyey mursalan mursal buu ku wariyey marka waxaan dhahnahayd kelmadda mursal iyo kelmadda musnad baan isku soo laamayna insha allahu tacaala okay qof cajaladii dhegeystay yaa dhahay wuxuu yihi waxaa tiri sabta dambaan isku soo laamayna markaa axadii waan iloob insha allah inaan axadda dambe dhaho markaad markaa cajilada dhegeysanaya si fiican bay ula socda markay dhada xitaa kalimaadka eegayaan marka insha allahu tacaala okay inta aanan sheegin xadiiska musnadka iyo mursalka waxa u dhexeeya waxaan ka yara tilmaamaynaa qofka muslimka ah ee daalibal cilmiga ardayga cilmiga dhiganaya sidiinoo kale waa inuu yeesho saqaafo amba culture culture cilmiya oo shareecadda waa in kor wuxun ka yaqaano cilmigaas inaad aada u taqaano qasab maaha cilmiga musnad iyo mursal inoo kala sheegaya waxa dhaha cilmiga mustalaxul xadiis mustalaxul xadiis baa dhahdaa mustalaxul xadiisku waxaa dhahdaa waa cilmiga culummadeenna waaweyn ay u dejiyeen waa cilmiga ay culummadeenna waaweyn ay u dejiyeen in xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii ku soo arooraya eenan ka mid ahayn lagaga ilaaliyo waxaana la dhahdaa marka qaarkood cilmu usuul xadiis cilmu usuulu xadiisna waa ladhahdaa cilmu mustalax xadiisna waa la dhahaa am okay cilmiga mustalaxu xadiisku wuxuu leeyahay ahmiyad weyn oo haddii isagu uuna jirin diintu ay burburi lahayd muxuu cilmigaasi ka shaqeeyaa laba shay muxuu ka shaqeeyaa waanane laba shay waa inaan la soconno sheekood waxa dhahdaa naqdu lasaniid xadiiska waxay noo soo wariyey rag baa nebiga ka soo qaaday taabiciintii baa ka qaaday saxaabadii taabici taabiciintii baa kasii qaaday wahaakadaa ilaa ay aimatu lxadiis u soo gaadhay rag baa isku soo rordhiibaya xadiiska maxaa dhada kaas sanad sanad baa dhada sanadkaabaa la naqdinayaa la kritikaalinayaa waxaa laleeyahay hebel lagama cabsoonayo waxaa laleeyahay hebel waa nin alla ka baqa hebel waa nin alla ka baqa laakinahu kathiiru sahwi waa iluu badan yahay marka hadiisa maa laga qaada mise lagama qaadanayo lagama qaadanayo alla ka baqiisa dadka dadka kama qaadanayaan waxaa leeyahay hebel marka uu joogay basra xadiiska waa laga taxamulayay waa laga qaadayay laakiin markuu basre ka guuru masar u guuray lagama qaadin maxaa yeelay u asaasaqay zahimar baa ku dhacay okay waan fahnay soo maaha marka waxaa leeya nolosha qofka min alif ilaa ya waa laga daba tagayaa iminka matalan imaamkeenii weynaaya bukhaari raximahullah wuxuu shardiyey markuu nini nin xadiis ka qaadayo alluqya inay kulmaan inay kulmaan inay kulmeen hadduu hubin waayo xa- xadiiskaa ma qaadanayo imaam muslimna uu ka naasilan yaho muxuu isagu yihi almucaasara inay wada noolaayeen inay isa soo gaadheen inay isa soo gaadheen imaam bukhaari uu shardinaya mogtahay laakiin muxuu ku darayaa inay kulmeen ay wada fadhiisteen oo majlis uu kaga qaaday xadiiska laakiin kan ma- ma ma shardinaya imaam muslim walidaalika buu bukhaari asax min almuhyay min muslim uu ka saxsan yahay marka maxaa odhanay asaaniidkaa la naqdinayaa waa ka koobaad weyaan ka labaad maxaa la naqdinayaa matniga matnigu waa maxay waa xadiiskii soo arooray dee iminka xadiiska iminka abi saciid alkhudri uu noo warinayo oo uu san u dhigayo imaam maalik uu saa u dhigayo uu leeyahay waa mursal uu leeyahay silsiladii markuu eegay xadiiska sanadkiisii waa- waa waa raggii wariyey laakiin matnigu waa maxay waa laa darara walaa diraara marka matnigu waa maxay waa waxa qoran wixii la- nabiga laga soo wariyey sal alla alay slam kaabaa matni dhada isagana culummadu way way eegaan nebigu hadalkan muu odhan karaa mise xataa isagoo itixaamka ka soo baxay yaa la eegay xadiiska oo leeyahay hadalkii nebigu muu ku jiraa mise kuma jiro rag baa oranaya ma hadalkii nebigu kuma jiro walidaalika xadiiskan laa darara walaa diraara xataa sanadkiisu hadduu daciif yahay matnigiisaa saxa walaa yudaara kaatibun walaa shahiid soo maahin marka walaa tudaaru waalidatun biwaladiha walaa mawluudu lahu waxaas oo dhan maxay sheegayaan dararku qur-aankas wuxuu ku soo arooray si weyn idan xadiisku wuxuu kutusaya matnigiisu inuu yahay qawi kitaabka fiqu siraha maxamed ghazaali raximahullahu markuu qoray wuxuu u dhiibay imaam albani imaam albani wuxuu ku yidhi imaam albani waa kaa qoray fiqu sirihii dhowr sanuu fadhiyey magaalada madiina rawdatu shariifa ayuu fadhiyey halkaabuu ku qoray kitaabka isagoo nebigii intaa u jira ayuu qorayey wuxuu ihi waxaan ku qoray biruuxi ljundiyi can qaa'idihi sida uu nin ciidana uu uga qori lahaa hogaamihiisa biruuxi tilmiidi can ustaadihi siduu arday uga qori lahaa macalinkiisa biruuxi wuxuu aan ku qoray buu ihi ninka la rabeeyo siduu uga qorayo murabbigiisa marka anigoo caatifo weyn ayaan qoray buu ihi dareen weyn igu jirto kitaabkan si uu u socdo axaadiista aan soo arooriyey ma saxba mise waa qalad dabada ka gal buu ihi imaam albani raximahullah isaguna dabadu ka galay xadiis buu naqdiyey markaa odhanaya yacni nicmadaha ilaahay qofku waa inuu ku shukriyo xadiiskii madaxa yagima kuma soo arooray xadiiskaabu markiiba wuxuu yihi imaam qays imaam albani muxuu yihi waa daciif dabcaddii labaad markuu imaam ghazaali maxamed ghazaali isaguna uu ka daba tegay wuxuu yihi wain dacafahu haba daciifiye albaaniye fa huwa saxiixun cindii aniga agteyda xadiiskan waa maxay waa saxiix liana matnahu yuwaafiqu diina matnigu wuxuu waafaqayaa buuri diintu waafaqayaa buuri laakiin sanadkiisa waxaa ka sheegay buuri albani raximahullah waa ha ka tuuro okay calaa ayati xaal labadaa shay baa lagaa naqdu lasaniid iyo maxaa la sheegaa iyo naqdu lbutuun waata koowaad ka shaqeeyaan okay ikhwaani filah hore baan usoo sheegnay inay u kala qaybiyeen xadiisaanta maqbuul iyo marfuud iyo u kala qaybiyeen marka waxaa ka mid a hadalada imaamyada waxaa ka mid a almusnad baa ka mid a waa ka muxuu ihi muxuu ku wariyey baa la dhihi imaamka raximahu llahu maaragtay daara qutni iyo ibn maaja xadiiska musnadan laakiin imaam maalik muxuu ku wariyey mursalan markaad markaa sawirka waa inaad garatid maxay mursal ka dhigan tahay maxayse ka dhigan tahay een maxaa dhahdaa musnad okay waxaa ka dhigan tahay musnadku waa maxay musnadku waxa weeyaan waa xadiiska laba shardi le haddaad haddaad maqashid xadiiska waa musnad haddaad maqashid waa xadiis laba shardi le labada sharduu le waa maxay waa xadiis sanadkiisu xidhiidhsan yahay ilaa uu ka gaadhayo nebiga sala allahu calayhi wasalam haa uu xidhiidhsan yahay abtirsiin buu leeyahay khalaas qofna kama dhex baxay meesha laba shay markaa waa inuu yeesho xadiisku waa inuu abtirsiin leeyahay xadiisku uuna qofna ka dhicin qofna ka bixin silsiladii waa kow waa itisaalkaasi ka labaadna waa maxay waa inuu marfuuc ahaado marfuuc waa maxay waa inuu xadiisku nebiga ku dhammaado xadiisaan waxaa jira nebiga aan ku dhammaanayn oo ku dhammaanaya saxaabada oo saxaabigu odhanayo waxaan ahayn zamankii rasuulka xadiiskii jaabir kunaa naczilu waalqur'aanu yanzilu xadiiska yaa yidhi jaabir baa yidhi laakiin waa xadiis marka muxuu xadiiska yahay? mawquuf baa dha xadiiska maxaa dhaa mawquuf wuxuu ku- wuxuu ku go-an yahay xadiiskaasi saxaabadii hadduu xadiisku ilaa nebiga galana maxaa la odhanayaa marfuuc hadduu taabiciga ku dhammaadana hadduu matala saciid bin musayib amba ibnu siriin hadduu ku dhahdo waxaan ahay wuxuu nebigu yiri hadduu ku dhahdo xadiiska muxuu noqonayaa maqduuc baa dhahsan maqduuc okay maqduuc ayuu ku dhammaanayaa taabiciinta mawqu- mawquufkuna muxuu ku dhammaanayaa saxaabada marfuucuna muxuu ku dhammaanayaa nebigii sala allahu calayhi wasalam okay maxaa ma- marka xadiiska haddaad maqashid musnadan haddaad maqashid jumhuur ulculamaa maxay qabaan laba shardi inuu yeesho muttasilan inuuna qofna ka bixin wa marfuucan hadduu mawquuf yahay mu- mu- musnad baa waa may- hadduu maqduuc musnad baa waa majmuc ulama okay marka kelmadda uu yidhi iminka daara qutni iyo ibnu maaja musnadan ay dhahdeen labadaa shay buu xadiisku leeyahay okay waa waa si ugu yimiday ibnu maaja aba ugu yimiday daaru qutni laakiin siduu ugu yimiday imaam malik wuxuu u yimid mursal marka mursalkuna muxuu yahay islaan garano okay mursalku isaguna wuxuu yahay waa maa rafacahu taabiciyu lkabiiru ila الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam okay imaam shaafici saas yihi waa waxa taabi- taabiciinta labaa loo qaybiyaa kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar taabiciinta waaweyn waxay kana tahay waa raggii iyo kuwa da saxaabada arkay islaamay amba la kulmay saxaabada taabiciinta yaryarna waa maxay waa kuwii dhashay ee la koray saxaabada la koray yacni isagoo shan iyo toban jiru saxaabada la kulmay waa taabici laakiin muxuu yahay waa taabiciyun sagiir laakiin ninka isagoo afartan jira amba soddon jira amba lixdan jira diinta soo galay nebigiina uuna noolayn taabicigu waxa weyaan man, man ra'aa saxaabiyan mu- musliman oo maata calaa dalika waa ninka saxaabi arka maaha zamankii sa- taab- sa- saxaabadu noola maaha waa inuu saxaabi la kulmo uu saxaabi arda u noqdo uu la dhaqmo sidaana ku dhinto isagoo muslima kaa maxaa dhadaa waa taabici marka taabiciinta maxay u kala baxayaan labo culimmada qaar waxay u kala baxayaan saddex taabiciinta waaweyn kuwa dhadhexaadka iyo kuwa yaryar marka shaafici uli xadiisku hadduu mursal yahay wax weeyaan waa xadiiska uu nin taabiciya uu yidhaahdo un rasuulkaa yidhi sal l slam isagoona kuu sheegin saxaabigu ka soo qaaday iyo nebigiiba sheegay isagoo idhaa rasuulku saa buri sal slam xadiiska maxaa dhahaa baan odhay waa mursal saa waxaa yidhi imaam shaafici okay si kalaa jirto waxa weeyaan culimmada qaar waxay dhahdaan waa xadiiska isnaadkiisa abtirsiintiisa qofka ka baxo dhexdaa unbuu qofka ka maqan yahay sidaa imika uu yidhi ima- muxuu yidhi in, eh, sheekhan muxuu yidhi mursalan can camrin ibni yaxya can abiihi can ilnabiyi sal ll salam faasqada abaa saciidin abaa saciidka baa ka baxsan xadiiskii okay abaa saciidka bixsiga uu ka baxsan yahay ra- ra- maaragtay radia allahu canhu ayaa ka dhigaysa xadiiska maxaan ku dhaha waa waa saxaabigii wariyey maxay ka dhigaysaa markaas mursal bay ka dhigaysaa okay isaguna wuxuu dhaha qo- isnaadka hadduu amba taabici ka baxo amba saxaabi ka baxo amba mid ka soo hooseybuu ka baxo culimmada qaar waxay leeyihin xadiiska waxa dhahdaa mursal okay mursalkii waa labada nooc imaam shaafici ra'yigiisu ah inuu nin taabici oo weyn uu yidhaahdo qaala rasuulullah ama facala rasuulullah sala allahu alay wasalam ambase inuu isnaadka un qofki ka baxsan yahay waa labadaa shay marka xadiiskaas saas baan iyadana intaas waxaan waxaan ugu dib dhignay maxaa odhan waa musnadkii iyo iyo mursalkii okay waxaan imanayna markaa qaacidadii labaad ahayd qaacidadu waxay adararu maxay ahayd yuzaal soo maahin اوكي قاعده لبعض وحين الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات قاعده المحرضه ضرورات ومحي ووحيالada lagaba laga maarmaanka laga maarmaanka necessareka waxay xalaaleeyaan waxyaalada xaaraanta qaacidada markaa waa qaacida mushkilad badan leh maxaa yeelay iyadu mushkilad ma leh dadka yaa mushkilad u yeelay lianna almuslimuuna amaamaha salaasatu asnaaf muslimiintu markay qaacidada hor fadhiistaan maxay noqdeen saddex qolo mutasaahiluun muslimiinta wax walba fudaysanaysa بدو ضبالنا وحو كليه وراح اسمي سامحيو الضروره تبيح المحظورات باشا نقول كل شيخ ديد في النسسير ميشان جوغنا ايق ما افريكا جوغنا يا واسك ضبالنا هاي تبيح المحظورات يدريشنيا يا مركا قلب قلباس قلبك لا كسو هرجيتا oo ah iyadu iska diiday tubuuxil maxduuraadka oo arintan diintu ay u soo dejisay inay ummadda xal uga dhigto iska ilowdayba ayaka dhinacoogii kale weyaan oo isku adkaysa oon laba socba maxduuraad iyo tabiix maxduuraad oo diinta haysta uun cazaa'imta adayga un ka qaata wixii dee diinta waan sheegi doonaa laba- labada nooc ee diintu inoo samaysa qolada saddexaadina waxa weeyaan waa qolo addaruura tubiix ilmaxduuraat bay qaateen oo sidii qoladii fudinaysay maaha laakiin manhajkii la raaci lahaa ma raacaan waa iminka dhalinyarada iminka- dadka iminka u badan weeyaan okay ninka wuxuu iska rabaa inuu matalan een, baabuur uu iska gato uu ka gato sharikad uuna iska gato si iska riba ah okay gaaladu ninku ay fahmeen shirkadina shirkad iminka waxay kuleeyihin baba muslimaat adigu ha bilaa riban kaaga iibinna sidee kaaga iibinna xiya xi waxaad waxaa xiya alfiqiha waxay ka caqli badan shirkadu moogta okay maxay kuu sameeyeen waxay ku leeyihin ribadii un bay qaadeenoo waxay dhex dhigeen un bilihii waxay ku leeyihin adiga waxaan kaa siinaynaa bila ribo waxaan kaa doonaynaa eh, inuu kaaga dhamaado afar afar sano ama shan sano lacagtuna waa intaas anterina ma jiro mid kale u tagay oo saaxiibkaayo uu soo iibsanaya baaburka naftiisii anteres baa ku jira laakiin lacagta waa intii hun ma hadi alcaqliya see loo fikiray waxaa loo fikiray hadduu qofku isku ka adkayo muslimo kuula yimaado u rogun kitaabka ya wax kalowna yar tus khaanad kalon ka tus waxba ha tusin okay marka laakiin haddaad dusha ka xaadid riba kuma jirto maxaa yeele waa waa baayacu sharciyadu kaaga dhigaya laakiin haddaad cumqiga tagtid waxaad arkaysaa in ribadii lagu qariyey oo lagu asturay okay min hunaa saa daraaddeed waxa weeyaan labadaa qolaa jirta qolo maaragtay ribadii yaraysa daruradii noloshu baa daruro ka wada dhigtay qolo sax tiri waan ku dhaqmayna laakiin manhajiyadii islaamku dhigay aan raacayn iyo qolo diidanba daruuradiiba saddexa qolo marka sidaa daraaddeed buu waan sheegaynaa horta daru- addaruuratu ila laa darara maxaa la yihi walaa walaa diraara diintu dhibaatada way naga ilaalinaysaa siday diintu dhibaatada nooga ilaaliso waxay noo dejisay addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat say u dejisay horta qur-aanka u fiirsada ilahay u fiirsada ilahay wuxuu uhi inamaa xarama calaykum lmeytata والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلهي وقرأ حول وحا إنك حارانا ما حارانا ميتك إيا ديك إيا هلبك عدك خنزيرك إيا وحا إنك حارانا وحي إلهي غيرك لو ضوحا يا لو قلي هو مشركين تو أي قلين وإنك حاران ويا أوكي أنت سوى قاعدة دولشي وسيد سحد اللي قصعون لها إلى يحدث فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن روح اضطر هيكون قصبته ضرورة أي جرته غير باغ يسوق حد قدبين غير باغ أنو قصدين ولا عاد حد كين أن دافن فلا إثم عليه دمي وياله ومحا يالي إلهي وحكوك بقبيه إن الله غفور رحيم ilaahay waa dembi dhaafe weyn naxariis badanna leh subxaana wa tacaala marka wuu ku arkayaa waxa kuu geystay aayadda qur-aanka waa waa inoo xajiya insha allah aayad kale ilaahay markuu ka soo waramay wuxuu inaga xarimo o dhan wuxuu ihi waqad fasala lakum maa xarama calaykum rabbukum wuu inii dhedhigay ilaahay Wuxuu- ilaahay wuxuu inaga xarimo o dhan wuu inii dhedhigay ilaa mooyaane ma durirtum ilaa mooyaane ma durirtum ilayhi waxay nafi inii geyso waxa inagu sandulaysan waxa qasab inagu ah meelaad ka martaan aad jirin aad weydaan okay waa aayaddii labaad aayadda saddexaad ilahi wuxuu yidhi qul laa ajidu فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وكو آيده هر لبتها ماها أو دما ديجي ولا سي معنيه ديج ديج حارات واكي مصفوحا ديج صعدا أو لحم خنزير صدح دي محاجة فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فسق إله غيرك الله قريب حولي إله غيرك الله طوحي محل لبعي فسق فمن الضرّ غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه فحلال فإن ربك هل يرى فإن الله بيتقنا فإن ربك غفور رحيم بالله سبحانه وتعالى أوكي هل كاسي ومحان محان نصر عنه صدح آيادات آيادها آد ببدهين لا اللح تضبع يقاريا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحاكم إذا حديث كان ما انتهينه لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار وانا كشكر اللاد ومحارني والنفي والنافية waxa weeyaan lama ogolo dhibaato lama ogolo dhibaato oo culum waxay dhahan darara iyo diraar waxay dhahdeen waa iyadii un oo marna la weyneeyey marna la yareeyey ambase waa iyadii oo kas le kas loo sameynaya amba kas aanan loo sameynin okay waa soo socnaa baan malinaya aayadihii qur-aanka waa isla fahnay xadiiskan kaasaan ka soo qaadanay axaadiis kaloo aad u fara badan baa jira laakiin waqtiga ay noo saamaxayn okay maxay culammadu maxay dhahdeen afar afar afar qaacido ya afar tiir yaa lagu dhigay si uu qofku u gaadho goormay waxaanay daruuro tahay iyo goormayna daruuro ahayn horte ta koowaad waa maxay qaacidada koowaad waa maxay shareecadeenna qaacida koowaad tahay ina shariicata mabniyatun calaa muxaafadati addaruuriyaat alkhamsa shareecadda islaamku maxaa u imatay inay ilaaliso shanta daruuriyo ay noloshu lagama maarmaanka u tahay haddii la waayo noloshu ayna nolol ayna noqonin waa diinta waa nafta waa maalka waa caqliga waa taranka han ku celino waa diinta waa nafta waa maalka waa caqliga waa taranka okay diintu waa lambar one maxay lambar one noqotay diintu qofku hadduu bilaa diin yahay noloshiisu sax ma noqonayso daruuradii ugu weyneyd baa ka maqan ee nolosha walidaalika diinta islaamku waa saddex shay marka lole addiin lagu leeyahay diinta islaamku nolosha biniadamka saddex shay ba u tahay walaalahayo mau fiirsano diinta islaamku awalan waa diin diinta islaamku awalan waa maxay waa diin diintu maxay kalan tahay waa meeshaad kala xidhiidhaysay masderkii noloshaada allah kuu xadidaysa masiirkaaga beritoole janno iyo naar marka waa diin islaamku waa diin kow allah buu kuu xidhaya labo islaamku waa vision waa vision waa aragti seed u dhaqmi maxaad ka qabtaa fikradda dhaqaalaha maxaad ka qabtaa nolosha maxaad ka qabtaa bulshada waa visionkiiba visionadii adduunka yaalay kapitalism iyo communism iyo shuuciyad iyo raasamaaliyad iyuu barbar yaalaa waa vision kale maaha islaamku diinun islaamku maaha diinun kaniisadasa lagu xidho jimcihii la yimaado dharka loo soo xidho khamiiska kristalka xaddi marka laga baxana qof hala noqdo qofka muslimka waa inuu qof noqdo waa in muslimka la mideeyaa muslimka maanta uu badan yahay maha waa in la mideeya qofka waa in la mideeyaa maxaa odhanay islaamku waa diin iyo iyo vision vision saddex islaamku waa maxay system weeye system shaqeynaya weeye diintii waxaa ka dhashay vision visionkiina maxaa ka dhashay system baa ka dhashay waa inaan saa ula soconno islaamku waa diin okay halkaa matalan kristanku waa diin yahuuddu waa diin budhismigu waa diin seegadu waa diin laakiin vision maayo vision maaha kristanku vision maaha kristanku nidaam dhaqaale male vision dhaqaale male vision politic male wuxuu dhi markii horeba dacli qaysara liqaysar walilaahi lilah ilaahayna shaqadiisa u daa boqorkana shaqadiisa u daa horuu noo kala saariba halka uu qur-aanku yidhi ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilah ilahay baa anii wadale laba qof ma noqon kartid halkaaba lagu soo kahadhay marka diintii halkaa diintii kristankii yahuudiyi halkaaba ka soo hadheen islaamkii markuu fishi noqday markuu diin noqday kuwaabuu la mid ahaa markuu soo dhaco fishi noqday wuxuu la bartamaya kapitalismigii iyo andimadii adduunka jirtay saddex system buu haddana noqday system haboo lagu soconayo dhaqaalagu soconayo marka diin la-aan marka maxay noqonaysaa waa system la-aan waa vision la-aan waa waa diin la-aan saddexdiiba maajid cillaad noqonaysaa misaal bay u tahay daruurada kubada okay marka qaacidada kood maxay naga tiri islaamku wuxuu u yimid de inuu ilaaliyo shanta shay ee haddii la waayo noloshu ay nolol noqonayn waa qaacido kale. labo qaacida labaad maxay sheegtaa shareecadda islaamka ilaahay wuxuu u soo dejiyey inay dadka faa'iido u keento dhibaatana ka celiso u fiirsada ilaahay annaka inaan aaminno oon diintiisa galno ma darajad baan u biirinana ilahi subxana wa tacaala waxu biirno ilaahay diinta dhan wuxuu u soo dejiyey oo aniga iyo adiga ah jalbi اlmasaalixi maxaa dhada wa dafci اlmafaasidi walidaalika buu yidhi alimaamu alciz bn cabdisalaam islaamku wuxuu u yimiday inuu dadka u soo jiito wanaagga adduuniya aakhiro kana celiyo dhibaatada adduuniyo iyo aakhiro marka qaacidada labaad waa taa wax wal oo hadhow tulo dhibaato keenayo ka hor imanaya islaamku dee ogolaan maayo waxba- waxbay noo sixi doontaa meel baan ku soconnaa saddex qaacidada saddexaad oo islaamku sameeye maxay shareecadda ilaahay waxaa lagu waxaa lagu dhejiyey atasyi altaysiiru waaltakfiifu wa rafci ilxaraj shareecaddeena waxaa lagu dejiyey fudaydin anag- anagoo isku adkeenna maahina iyo iyadu ka shareeca ma wa adkaba shareecaddeenu wax adagma maaha nusuusteedu dhan wax adag maaha kow waana khafiif khafiifka ma dhino waa waa waa waa cala- waqtiga la socotaa maaha waqtiga la socosii maaha iyadu ilaahay khafiifiya saa taa la dabaqay wean shantaa waqtiyan tukanino waa waa waa waa waa sa- waa sahal salaadka subaxee la kacayo qabowga la kacayo waa waa khafiif ee maaha kh- jawigaa kuleyska daa maca daalika wadiga arkay hadduu roob do-o amba baraf do-o duhur iyo casar kala isku daraya okay qaar baa kule war baaburkan iska wata war od- ilaahay baa kaa yidhi baabuur wado gaari wado gaadiid wado miskiidku ha kululaado hadday dabayli jirto amba baraf jiro wadanku xitaa baraf ha noqdo oo la qadaro aabahakana uu sii dii doonaa si ay dadkii usii noqon oo usoo noqon iskugu dar duhur iyo casarkii maqribkii cishaagiina afka iskugu geli hada takfiif wala mush takfiif waa takfiif waa taysiir marka shareecadda islaamka waxaa lagu saleeyey maxaa odhanay altakfiifu waltaysiir iyo weliba warafci lxaraj dadka in laga kor qaado dhibaatada okay arinta afraad ee ugu dambaysa qaacidada afraad waa maxay shareecadda ax- alaxkaamu sharciya axkaamta diinteennu waxay ku shardisan tahay in la karayo in awood u leedahay haddaad awood lahayn waa lagaa dulqaadayba okay iminka jihaad ka soo qaad ummad islaamoo meel degan baa lasoo weeraray jihaad wadan baa lasoo weeraray islaama waa meel iska degan isagoo ma gardaroo waa lagu soo gardarooday maxay culimmadu idhahdeen dadka halkaa degan ee muslimiinta waxaa ku waajiba inay dagaalka wada tagaan iyakoonan qofna qof uunan fasax ka qaadan si u difaacaan dee dowladda islaamka lasoo weeraray culimmadu waxay gaadheen watakhruju almar'atu biduuni idni zawjiha way bixi uun haweenaydii iyadoona fasax ka qaadan odaygeygii ininkeygii wayakhruju alcabdu biduuni idni sayidihi uu baxayaa un wayakhruju alwaladu biduuni idni waalidihi waa la dareerayaa un limaada lianna waa lasoo weeraray jihaadka caynkaas ee waajibka ah ilaahay dad buu ka saamaxay iyuu ka saamaxay dadkii indhaha lahaa laysa cala alacma xaraj waxaa laga saamaxay dadkii laxaadka lahaa lugaha lahaa acraji xaraj waxaa laga saamaxay dadkii jeefay ee xanuunsanaa laysa walaa cala almariidi xaraj waa laga saamaxay marka taas maxay natusaysaa waxay natusaysaa inay diinta islaamku ku salaysan tahay kartida iyo awoodda waxaa kaloo kamid a salaadii waxaa lagaa yidhi adoo hadaad caafimaad qabtid ku tuko sarajoog haddaad kari weyda fadhi ilaa lagu soo gaadhay ka tuko farta haddaad kari weyda isha dhaqaaji haddaad kari weyda ka tuko qalbiga okay waa waa mashruuda okay الضرورة maxaan soconaa تبيح المحظورات okay su-aasha iminka soo waxayna ma hiya daruura marka inta aan soo garanay horta daruura maxaa dhahdaa necessary maxaa dhahdaa annagu dee haddii lagu weydiiyey matalan matalan waxay culimadu yidhahdeen haddii lagu dhahdaa adceedu ad- maa- maa hiya shamsu haddii lagu dhahdo adceedu waa maxay oo tidhahda hiya shamsu adceedu waa maxay waa adceeda dee maad macnaysay markaa laa nin baa intuu wax isku daya macneey buu dhawa akhiiran bay idhahdeen wuxuu ku macneeyey biyihii biyo So- laa waxaa laga rabaa adceedi waxay tahay inay tahay energy inaad geshid marka daradu necessarun maaha waxaad ugu sheegtay inaa faransiis iyo ingiriish bay ugu sheegtay amba waxaad ugu sheegtay inaa soomaaliya laga maarmo wixii laga maarmayn baad tiri laakiin maa hiya daruura maxay daruura tahay af carabigii culammadu way sheegeen sida af soomaaliya aan u garanayno amba ingiliish aan u garanayno laakiin sharciga maxay tahay kalimata addaruura taasaan ka sheegayna okay culammadu waxay dhahdeen daruura waxaa la dhahdaa alxaaja almulji'a waa baahi aad ku qasban tahay inaad ku dhacdid si aad mushkilad ku haysato uga baxdid okay mushkiladaa ku haysata oo laba shay keensanaysa inaad xaaraan ku dhacdid amba waajib ka tagtid waajib lagaa doonayo waad ka tagaysaa ma karaysid amba xaaraan ka ahayd inaad ku dhacdid baad ku dhacaysaa maxaana ku ridaya baahi laakiin muljia kelimada muljia muhima muljia kugu qasbaysa okay culamada qaar waxay dhahdeen waa buluuqu اlinsaani xaddan in lam yatanaawal اlmamnuuca halaka aw qaaraba buluuqu اlinsaan waa qofka oo gaadha xaddan darajad gaadha hadduu wixii mamnuuca ka ahaa qaadan waayo halaka uu dhimanaya uu halaagsamaya aw ambase qaaraba uu sigaya uu ku dhowaanaya inuu halaagsamo ayuu geerka u saaraya okay labadaa shay inuu halaagsamo iyo inuu u dhowaado baa u keensanaysa inuu markaa daruuradu waa taa xaaladda halkaa gaarsiisa daruurada daruuradu maaha ina- inaad tidhahdid mathalan waan de wa- wa- waan dhididay iyo waan gubtay iyo iyo soonkiiba ay- waan- waan- waan waan soo dhowey lakin harraad ba aad yahay maan iska jebiyay halkaas maaha ina- inaa harraadaba la rabaa oo inaa gaaja inaa gaajootaa la rabaa oo jihaadka waxaa loo rabaa inaad gashidood oo dee dhimatidood lacag bixisid oo xool yaa loo rabaaba laakiinse halkaa lagama hadla waxaa laga hadlayaa xaaladda uu qofku is idhaahdo war waxaan haddaad kusii socotid nolosha waad ka baxaysaa okay Daru- daruuro se arrintu se daruuro u noqotay ikhwaani fuqahadu markay diinta akhriyeen xadiisa rasuulka akhriyeen iyo qur-aanka waxay ka saareen afar afar daabit afar arrimood haddii la helo un bay noqonaysaa daruuradu daruuro haddii afarta arrimood la waayo daruuro ma noqonayso imtixaanka hadda- maalin soo socota isweydiina afarta xafidood waa in la- waa in- waa in la xafido amba la- amba la qorto kow ta koowaad waa maxay arrintu siday daruuro u noqoto maxaa daruuro ka dhigaya kow kow maxaa daruuro ka dhigaya waxaa daruuro ka dhigaya an takuuna daruuratu qaa'imatan laa muntadaratan daruuradu waa ina dhacdaba maaha mid la filayo maaha way taagan tahay yaqiinan aw danan qaaliban yaqiinan aw danan qaaliban yaqiinan maxay tahay yaqiin ahaan bad yaqiin baad ku ku haysaa haddaad waxaan samayn weydid waad dhimanaysaa ambase danigaaga malahaagaa noqday inta badan qaalib okay taasi ka dambe inoogu yimid doontaa ee ta koowaad waxa weyaan wa an takuuna maxaa odhanay qaa'imatan waa inay taagan tahay kow maxaa odhanay waa inay taagan tahay lafti baa kugu joogsatay ma taagan tahay mise ma taagno way taagan tahay Ha, waa saa badaa. okay dhakhtarkii baa tagtay xaaskii baad sidaa xaaskii baa lagu yidhi xaaskani waa gabadhaadii soo maahin haa inay jirhkeega nin arko oo mamnuuc bay ka tahay laakiin waxaa la yidhi waxaa lagu geeyey doctor hebel islaantiina waaba halisbaba waa uu eegayaa sarkii may ma eegaya asalaamu calaykum waa iska soo ceshatay xaalad muntadira jirto daruuraha inuu eegaa jirhkeega waa dilaysaa markaa marka an takuuna maxaa odhanay may noqoto qaa'imatan tii koowaad taas laba waa tii iminkaa sheegno qiyaabu darari alfaadixi fii xusuulihi yaqiinan aw ghaaliban inuu dhacayo darar culus oo dhabarjab ah inuu dhacayo yaqiin ahaan waan yaqiinsannahay dhakhtar baaba kaa yidhi maalan gabadhii baa ilmihiiba islaantiiba xaaskii baa dhakhtar geysay dhakhtarkii wuxuu ku yidhi labadan waa in la kala badbaadiyo labadan waa in la kala baadiyo mid baa dhimanaya markaan jeexo maalan ma bad- labadi ma badbaadaya labadiba midkood baa soconaya fuqaadu ay ka hadlaan kee baan kaxaynayna labadii qof ya ma cunugaa la kaxayni caloosha ku jira ee soo socda ama gabadh wiil doonade mise islaantan hooyada ah ayaa la kaxayni culammadu maxay dhaheen mataqaanaa waxaa la kaxayni ilmaha limaada waxay dhahdeen liana ilmuhu waa la filayaa inuu noolaado iyaduse way noqoshahay marka almutayaqanu حياته أولى من المتيقن حياته من غير المتيقن حياته أوكي أوكي ضرورة ضرورة كانت مد بعد ما هذا ولا دي ليها دكتورك ولا دي ليها دي مد بوكات خلاص يا markuu cilmigu eego wuxuu waa ina mid mid waa inuu socdo labada mood baadi karaan aad ii wada ii wada badbaadi ma dhici karto aad isku day ma dhici karto dhanba dhanba ma dhici karto ka yar kaxeeya ama gabadhar kaxe wey iyadoo ahaan dhaween okay hooyadu waxay oran kartaa fil garbi reer galbeedka waxay oran kartaa anuha noolaada isaga isaga isaga daaya gabadh baa jabuuti saa beri tiri ilaahu naxariistee waxaa loo waalid waxay tiri aa isaga isaga daaya anigi dilaa akhir waa la aqbalay iyadu way socotay ilah naxariisto marka qofku oran kara lakin shareecadda lama aqbalay shareecadda islaamka waxa weeyaan qofku ismaana ilaahay baa leh fiqigii marka lagu laamana waxaa laleeyahay waa inaa isaga la nooleeyo qofka nool oo ka kale laakiin qofkaaga waa oran karaa marka waxay nala noqotay ani islaantii baa tashano maha aniga xaaskii waan tashano waxay nala noqotay inay iyadu iska hooyado dee ilmaha ii daaya ha iga hadhay laa yaa akhti aduu isma lihid ما فهني قاعد تي لبعض تي صدحات ومحي تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر وحال واي wax kale diinta uga shahor dhibaatan lagu kaxeeyo ilaa mooyaane xaaraanta lagu dhaco wixii kaloo dhan baa la waayey inta aan xaaraanta lagu dhicin waa in la doodoono wasaa'il xalaala okay iminka matalan waxaa ka mid a qofba qofba qofba loo qoray saxaabi baa sanka la gooyey nin saxaabiha ayaa sanka la gooyey sankiisaa go-ay ya markuu sankii go-ay sankii waxaa ku dhacay dee microobkii baa galay oo hadeeto wuxuu bilaabay inuu uro meeshii dee bacteriyadii laabta isku yimid fashion baa galay okay berigaa cilmigu wuxuu gaadhay inaa la geliyo naxaas qofka inta lagu sameeyo halkan lagu rakibo ninkii saxaabigii naxaas buu isku rakibay naxaastii waxay dhaxal bay sii gelisay badee jirkiisii nebigu wuxuu sallam iska saar naxaastoo dahab xidho dahab kuma dhaxlismaya dahab gashu yiri yaa ka yidhi rasuulkii ilahi sal sallam idan rasuulkii wuxuu u fasaxay ninkii inuu isticmaalo laakiin markii hore ninkii muxuu doodoonay wasaa'ishii xalaasha ahayd wasaa'ishii xalaashii markii socon weyday maxaa la doontay wasaa'ishii xaaraanta ahayd leanna xaaraan dahabku waa ka xaaraan raggo inay jirkooga ay ku labistaan soo ma fahmayn markaas markaa tasaddexaad baa waa in la waayo wasaa'il kale oo maxay ah oo xalaala raabican ta afraad ee ugu dambaysa waa maxay waa inaa loo isticmaalin daruurada si abadi ah oo loo isticmaala si kumeel gaadha an tuqadara qadaruhaa okay daruuraa ku qabsatay okay imanka yarxamuka allah imaam maalik raximahullah wuxuu ihi hadduu meyd lasoo dhiga meeshan qofkii uu gaajuuday makhmasaa qabsatay makhmasa gaajo meesha ugu dambaysu gaadhay waa markii cadku meydku uu xalaal ahaa hilibkii baa lasoo dhigay cadkii akan intuu ka cuni baa lasu qabsaday culimadii kam yaakulu aljaa'icu alqariibu min alhalaak meydkii basuu ka cuni imaam maalik wuxuu ihi yaakulu xataa yashbaca raximah allah uu cuni ilaa uu kadhargo lianahum xaaladii caadiga uu ka baxay buuri xaaladda uu caadi yahayn waa maxay iminka wuxuu la dhaqmayaa hilib hor yaalla cadka hor yaalla qur-aanka kuma qorno buuri iska yaree kuma qorno ka noolo baa ku taha uu ka noolaan buuri laakiin jumhur culama waxay dhahdeen ninkani meydku xaaraannimadii may ka kor kacday maa zaala xaraaman laakiin waxaa loo ogolaaday daruura lagu xalinayaa daruuradii unbu xalin bay dhahday walidaalika bay qaacidada markay dabe addaruuratu tuqadaru biqadariha daruuraddu inta ku haysata unbaad kaga kaga bixi kuma dhex dabaalinaysid oo kuma baashaalaysid oo kuma ku macaansanaysid okay afartaa daabit haddii la helo afartaa qaacida haddii la helo unbay daruuradii noqonaysaa maxay noqonaysaa daruuradii maxay noqonaysaa mubaax bay noqon daruuray noqon markaa bay daruura daruura noqonaysaa okay inaa kala hadhid dara waxaan imanaa maa xukmu alcamalu bidaruura daruuradii baa ku qabsatay maxaad yaali in daruuradii la qaato haddaa idhahdaba meydkii ma cunayo gaajaansku diri ilaahay dartii ka soo qaad way igu joogsatay baashi laftii ma cabay qaroodda khamrigii hortaal wax kale markaan waaye hee iska dhiman lilaahi okay ninka sidaa yeelay ma dembi buu ku dhacay mise dembi kuma dhicin sidaa weye maa xukmu lcamali bidaruurati in daruuradii la qaato camalka inaad daruuradii lagu dhaqmo xukunkeegu waa maxay okay waxaanu qayb horta waxaan leenahay asal iyo waxay u kala baxaysaa saddex farci asalku waa kan alaslu waxa weeye huwa alidnu waljawaas ilahay muxuu ihi faman idura غayra baaqin walaa caadin falaa isma caleyh falaa isma caleyh maxaa kutusaa haddaad cuntid wax dembiya ku saarani ma jiro dembi hadduuna ku saaranin waxay ka dhigan tahay waxaad samaynaysid waa kuu xalaal yacni waa mubaax mubaax waajib bay kugu tahay laguma oran ila bila cun laguma oran ee waxaa lagu ogol yahay inaad cuntid asalku waa sidaa laakiin culummadu markay u fiirsadeen axaadiistii nusuusta culmadan waa cajiib tahay saddex bay ka soo saareen asalkii markaan ka iman saddex shay saddex shay waa maxay saddex shay inta ugu horeysa waa maxay waa daruuro waajib ah inaad samaysid haddaad samayn weydid dembi baad leedahay waa kow waa qasab daruuro haddaad dhacdo waa maxay maxaa ka mid ah haddaad dhimanaysid haddaad halaagsamaysid wixii halaaga kaa saaraya waa maxay waa daruura marka ficilkeegu muxuu noqonayaa waa waajib wala marka xalaal shibee waad weyday xaaraantii oo qudhata ka hor taalla waad samaynaysaa qismiga kuwa wataa weyaan waa waajib weyaan lianna nafta in la dilaa xaaraana walaa taqtuluu anfusakum nafta in la badbaadiyana waa waajib oo istibqaau lxayaat naftu inay hadho ilaahay intuu soo doonayo adi waa lagu amray ilaali nafta laga idhin ayi wasiila ku ilaali wasiila kastoo mara labo qismigana maxay waa daruuro inaad samaysid xalaal ku ah mid waxaan odhan waa waa waajib tani waa xalaal xalaasha maxaa ka mid ah okay muslim baa tahay waa gaalaa ku qabatay ama waxaa ku qabatay qolo diinta ka horjeeda waxay ku idhahdeen gaalow haddaad gaalow wedid waan ku dilaynaa nebi muxamed sal ly slam cay nagama geeya cay baa lagu yidhi haddaad caayi weydid maxaa samaynaa waan ku dilaynaa halkan maxaa la idhi waa mubaax inaad tirahdid waan gaaloobay laakiin qalbigaad ka tahay muslim dhaba waa ka ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inu biliimaan okay waan diiday waxaa ihi ma gaaloobayo mana caaya nebiga qoortaa laga gooyey shahiid taasi waa talrabo weyaan waa shahiid culammada qaarkood dadka laba u kala saaraan culammada qaarkood caamada iyo iyo horjoogayaasha muslimka okay nin caamada oo iska miskiina ayaa la qabtay oo waxaa lagu yihi gaalow wuu gaaloobay nin libaaxa wadaadaa la qabtay culummadu waa in ummadda horjoogaa waxaa laga yidhi gaalow hadduu gaaloobo ummad baa gaaloobi hadda waxba ka idhaahdo walidaalika axmed ibn xambal raximahullah markii la itixaamay ee ilaa gacmaha la baarliseyn gaadhay waxaa lagu dhahay markuu soo galay xabsiga ninkii ugu horeeye la kulmay oo nin caadi oo miskiin iska ah ayaa ku yihi yaa imaam maxaad u oran weyday qur-aanku waa makhluuq wuxuu ihi ma oran karayo haa bui inaad tirahdi mahayn bui anoo kale waxay dhahda macno male bui laakiin adu haddaad tirahdid bui waa lagu fidnoobaya ummadii le axmed muxuu sameeyey baa marka adigoo kale laa bui laakiin anigoo kale maxamale bui marka axmed sabaadkiisu wuxuu keenaya sabaat ulumma marka maxaan oranay waxaa loo ogolaya saas waa mid loo ogol yahay ilaa man ukriha waqalbuhu mudmainu biliimaan meesha qaacido kale ku jirto khatara maxamed ibn xasan oo ahaa ardaygii shaybaani ardaygii imaam abi xaniifa wuxuu yihi man ukriha ninka lagu qasbo calaa akli meytatin inuu cuno meyta xaaraana fa sabara iska diida xataa qutila ilaa la dilo ahima dembi buu ku dhacay rag baa ku qabtay meyd cun bay ka idhahdeen amba khamri cab bay ka idhahdeen amba waa waa iska diid meyd bay cunka diida kabax kuma oran naftaada waxaa de ha ku dilin iska cun meydka waa dembi lakin hagga u fiirsaa walow kaana mukrahan haddii laakiin lagu idhaahdo calaa dacaamil khayri qof kale hilibkiisa cun cuntadiisa cun aqalkan u dhaco lacag ka soo xado kasoo qadiro fa sabara uu ka sabro suma qutila la dilo lam yasam dembi male leanna inuu ku tacadiyo xuquuq qof kale iyuu iska diiday okay taasina waa midoo waxaa waxay dhahdeen culammadu alidiraaru laa yubdilu xaqa alkhayr alidiraaru waa qaacida marka ay necessar gasho ma burinaysa xaqa qof kale uu kugu leeyahay dee okay waanu iman doonaa qaacida qof haddii dil lagu dhaha ka waran qof muslim haddii dil wara isaga ka waran xukunkiisa muxuu noqon haddii kale aan ku dilan adiga oo iminka waa askartan iminka dee bashar al-asad oo kale dee aniga maaha dembigu waa laysoo darayaa buu ku leeyahy muslimna uu leynayaa marka kaasi may bixinaysaa may ma bixinayso marka qatlul muslimka taas waa un- iyada si gaaraan uga imananaa marka maxaan odhanay ta koobaadi waa waajib in la sameeyo ta labaad maxaan odhanay waa mubaax ilaa mooyaan waxaaba laga reebay ta saddexaadina waa maxay waxa weeyaan daruuratun yaxrumu ficluhaa daruuraa ba imatay laakiin ma samayn karti wax xaaraan ee adoo daruuro ku jira iyaad camal aad samayn karin muxuu yahay kaasi waa had dil urado qof bini aadan oo dhiigiisu macsuum yahay dil matalan qofka muslimka dhiigiisu waa maxay waa macsuum qofka dimiga ee muslimiinta la nool ee kristan ahaado yuhuud ahaado wuxuu doonay ahaado waa maxay dimigiisu waa macsuum dadka aad kontract kula jirto oo muslimiinta aad la nooshahay waa macsuum dad macsuumu demi ah haddii la dhahdo dil ma dilaysid okay waxaa taa lamid a haddii la dhahdo zinayso culamadu laba laba kala bixin qaar waxa haddii zinayso lagu idhaahdo il baashina kudu taalo gabadhin lagu hoos fadhiisiyo si ka zinayso lagu idhaahdo qaar waxa waa zinaysan waxay lamid tahay wixii kale ilaana waa lagu dilayaa qaar waxay dhahdeen waa xaq leh gabadha cawrada yaa leh dad kalaa leh nin kalaa leh waa alaab kalaad galaysaa annaga waxba nala maade dhukan ila madax aan maydh- dhukane. madax maydhku waa cajaa'ib mogta waa waa cirdi waxaad gelaysid laa waxaa kaloo dhici karta sheekh mas- masriga ku khaldamee oo f- daruurada ku khaldame wuxuu yihi hadday ciidanku ku yidhaahdaan islaantaada ya islaantaada amba gabadhaada ken haddaad keeni weydid saan dee u- dee u- uga sinaysano haddaad keeni weydo waan ku dilaynaa wuxuu ihi iska dhiib laa xawla walaa quwata waa meeshuu nebigu yidhi man qutila duuna cirdihi fa huwa shahiid gabadhaada iyo islaantaada iyo hadduu nin kuusoo wadaarto ku dhado amba adaan ku dili amba waan ka sinaysaniyo nebigu wuxuu ihi ku dhimo xaggaasi ku dhimay sal slam halkaa ha dhibin idil aniga markaa ay dishid waxaa dooni samey lakin anoo ku arkaya un laa tafcalu dalika So- soo lama socono marka taas waa daruuro waa shahiid waa xaaraan weyn ma aqbalaysa xaaraanta okay saacaddii raggi saacadda hay faysal hay jazaakum allah khayr okay biyaa ma yar ka badaa بسم الله الرحمن الرحيم ضرورة يا جزاك الله خير اوكي waxaan waxaan u imanaynaa ikhwaani fillah daruura san usi daruura ku socona moogtahay anakii qoladi qol qol meel bay yara sugaysaa meeshu ma qol sidaan aga ogaan waxaan ku soconaa waxaan u qaybaynaa shariicaddeenu waxay u qaybaysay nolosha dhan nolosha dhan ee aadmaha alaadamiyatu xayaatadooda dhan cajaayib shareecadeena waxay u qaybisay saddex jaro jaro shareecadeena islaamku quruxda ay leedahay waxaa ka mid ah shareecadu waxay u qaybisay nolosha bini aadamka saddex qaybood oo iskor kor taala yani jaranjaro ah kow waxay u bixisay tana maanta kaadina addaruuraat laba waxay u bixisay xaajiyaat saddex waxay u bixisay ataxsiiniyaat okay maxay ka dhigan tahay alxaaji addaruuraat waa maxay waa waxa noloshu hadday weydo ay noloshu burburayso daruuradu waa maxay waxaa odhan karna maa laa taquumu alxayaatu ilaa biha noloshu nololma noqonayso okay qofku hadduu jiroodu xanuusto oo la dawin waayo nolosha ma may jiraysa noloshaasi ma jirayso qofku hadduu cunto cuni waayo ma jirayso qofku hadduu uu, maaragtay uu- uu- uu ma- diin miskiid iyo diin iyo waayo noloshiis ma jirayso waa daruuraadki waa kow ta maxaa odhanay waa kow laba maxaa dhacda waa xaajiyaadki waa baahiyooyinkii tiyaduna maxaa odhan waa maa laa agtii hore waxbayna maa laa taquumu waa inaa mustalaxaadka culummada arxafeedno addaruura maa laa taquumu alxayaatu ilaa biha iyada haddii la waayo nolol ma jirayso weyaan xaajaduna waa maxay maa laa takuunu alxayaatu xayaatan ilaa biha noloshu nolol ma noqonaysa haddii iyadna la waayo tani nolol ma jirayso weyaan tanna noloshu maxay ma ma noqonayso nolol ma noqonayso guri guri la-aan waa la noolaan karaa laakiin laakiin guri la-aan nolol ma nolol bay noqonaysaa Ma- laka qof iska noolaan karaa keyntu iska gali karaa dee Ah, cabdillahi mubaarak keema iska seexan jire meelaha iska seexan jireen oo canjeero iska cuni jireen laxo yar waxay iska cuni jireen markay oran jireen boqoradu haddii wax war hayaan ma waa iska duuli jireen laakiin qaacido maaha dee cabdillah mubaarak ma aha islaamka xeer uma aha marka maa laa takuunu alxayaatu xayaatan ilaa biha maxaan dhahnay waa tii labaad saddexda waa maxay waa taxsiinaadkii taxsiinaadka maxay maa taktamilu biha alxayaat waa waxay noloshu nolol buuxda ku noqonayso aad sideeda noloshaadii maanta alxamdulilah way- way dheli karan tahay okay maxaa maxaa loo sameeyey sidan waxaa loo sameeyey qofka bini aadanka waxaa la barayaa kala mudnaanta iyo diintuna baraysaa labo waxaa lagu barayaa adiga oon daruuradii haysina ka fikirin taxsiinaadka soo caqliyadeena saas ma- soo- soo afrika saas maaha qofki inuu ka fikiro sida caroosyadeenna dee guriga lama hayo ma garan afarta kun oo naga bawaysaa dolaar waa aroos habeen qurataa big la ciyaaraya maxaa baxay arbacin alif dolaar okay berito maxaa hayaan hama hayaan cilla tagay waa waa wixii maxaa loo leeyahay wixii duunka soo jeema hagbadi hagbadi waa la baabiyey waxaa lagu baabiyaa taxsiinaat laguma baabiyin maxaa dhahdaa daruuraat laguma baabiyin maxaa dhahdaa xaajaat ee waxaa lagu baabiyey taxsiinaat inaa waxa ugu dambaysa haysto afrikay ku badan tahay safar baa dubai loo tagayaa oo nacnaca lasoo nacnaca la bixinaya habeenkaa iyo xajada iyo iyo waxa meesha la- lagu qaybin doonayo iyaa lasoo iibinaya oo lasoo waaridaya oo loo dhoofaya dubai loo tagaya marka calaa ayati xaal waa caqliyadeena taas marka taasaana la barayaa daruurad horta keen maxaa kugu xigaya xaajada maxaa kugu xigaya taxsiinaadka waxa u kala dhexeeyna waan garanay okay ikhwaani fillah maxaa halkaa uga socdaa waxaan uga socdaa kelmad ay fuqahadu yidhahdaan oo cajiiba fuqahadeenu waxay dhahdaan raximahum ullah alxaajatu tanzilu mansilata adaruurati khaasatan kaanat am caamatan oo cajaayib xaajadii baahidii iyaa intay kor u kacdo iyaa la dejinaya meeshii daruurada la dejinaya amba xaajadaasi gaar ha noqoto amba mid guud ha noqoto amba mid gaar ha noqoto maxay xaajadu u tagaysaa en, eh, en, eh, meeshii daruurada maxay u tagaysaa waxay u tagaysaa haddii xaajada la kebi waayo waxaa burburaya daruuradii yaa burburaya walidaalika laakiin dadkiinu isku laaqaan waxay isku laaqaan daruuradii maxay isku laaqaan iyo xaajadii si si aan iskugu laaqin maxaa u dhexeeya daruurada iyo xaajada iyadana afar shay ka sheegana afar afartaa inagu badanaysa caawa insha allah tacaala kow waxaa waxaa u dhexeeya ciidalus afar toban haysaa baa tiri sheekh afar toban muhim la soco alxaajatu ah xaajada iyo daruurada afar shay baa u dhexeeya maxaa u dhexeeya awalan alxa- almashaqatu fi lxaajati aqala minha fi daruurati horta waxaan dhacay ee daruuro ina gelay soo mashaqo maahin mashaqaduna tajlibu taysiir soo maahin waxay soo jiidataa fudaysi soo maahin okay mashaqada xaajadu waxay ka fududahay mashaqada daruurada okay mashaqada daruuradu waxay keensanaysaa dhimasho mashaqada xaajaduna maxay keensanaysaa daal iyo taah iyo dhibaato iyo diiq iyo cidhiri iyo qofku idhaahdo "Ma- adagkaa wuxu noloshu adagkaa dhibaatoodu yaa shan ciyaala lix ciyaala toddoba ciyaala oo badan waxse yaala oo waxbu ka waa labada shay mid waaba geeriba yaa ku imanaysa midana cidhiri bay ku keenaysaa okay midda koowaad taa midda labaad daruuradu waxay ka dhacdaa badi wuxuu ilaahay u xarimay lidaatihi xaajaduna waxay badi ka dhacdaa wuxuu ilaahay u xarimay ligayrihi oo ah matalan inaa cawrada naagta la eego waa xaaraan soo maha maxay xaaraan u tahay lidaatiha ama ligayriha ma iyada inaga xaaraan ma cawrada inaga xaaraana mise cawrada haddaan eegno waxay na geysanaysaa xaaraana waxay na geenaysaa xaaraana oo zina ina geenaysaa weeyaan okay saabaa lagaa yidhi waqul lilmuminiina yaquduu waqul lilmuminaati yaqdudna min absaarihina laa tattabici nadrata nadrata yaa caliba soo mahayn faina aluulaa laka wasaniyata calayka okay daruurada markaa marka dhakhtarka aad u geysad gabadha iyo tidhahdeed eeg iminka daruuro maaha waa xaajo markay caadi tahay gabadha sakaraad maaha dhakhtarkii caadi iska tagaysaa waxay samaysanaysaa baadhisteedii caadiga ay ka shaqeysaa. laakiin waa xaaja de waa baahi ay qabto xaajadaasi waxa ay xalaal u noqonaysaa limaada lianno xaaraan uma ahayn lidaatihi waxay xaaraan u ahayd ligayrihi okay soo isma fahmi taasina ta saddexaad ay ku kala duwan yihin waa maxay waxay kala duwan yihiin baacisu daruura aliljaa daruurada maxaa keena qasabka وان- و- و- ارججح بقى كينا باعث الحاجه حاجه maxaa keena التيسير وفديدين arin adag oo qofka haysata laga fudaydinaya waa waa halka maaragtay in xaajada waa xaajada maxaa keena bismark maxaa keena xaajada التيسير laakiin maxaa keena darurada الالجاء waa qasab haddaad samayn weydin naftaa kaa baxaysa weya taasina waa tan u garto okay afraad ugu dabas baxay axkaamu daruura muaqata wey kala socda daruurada axkaamteedu waa muaqat waqtiyaysan tahay miidka imika maad cuni laakiin weligaa miidka ma cunaysid laakiin axkaamu lxaajati mustamira laakiin baahidu may dhammaataa baahidu waa mustamir marka labada waxay kula leeyihin waa saa daraaddeed walidaalika ikhwaanii fi illah culimmadeenu qawaacidda ay sameeyeen ee cajiibka waxaa ka mid a maa jaaza licudrin yabtulu bizawaalihi maa jaaza licudrin yabtulu bizawaalihi maxayna tahay wixii loo ogolaaday cudurdaar marka la waayo uu baaba-ayaadee okay waxaa laga yidhi gaajaa ku qabatay waa dhiman gaadhay meydka cun meydkii baad cuntay waxaa dhammaaday gaajadii dadkii safarna waa yimaadeen hilib xalaala sida hadeeto iyakiiba markaa cunto fiican kuu sidi waa ma dhamaatay wixii keenay ma dhamaatay okay waxa aad ku tayamumaysay ciidda biyo la-aan daraaddeed okay jaaza licudrin biyo la-aan baa keentay roob baa bada-ayba u dhahay xataa hadduu waqtigii weli joogo waa waa weysino salaada soo celinaysaa soo maha way dhamaatay ba okay ibnu taymiya wuxuu yihi isagu ma lama soo celini laanna waxay ku tukatay fataqu llaha ma sadactum اوكي ما جاز لعذر بطل محالري اوكي بزواله ح- ما دام ايش تهي احكامته شريعتين وما ما دهني هذا مش علاقه احكام شريعتين ولا نوع احكام عاديه يا احكام استثنائيه جدا شريعتين واحكام عاديه بكن لو شو عادي اسك تهي الى اسك دغن يحيى ما لو دقميا احكامته عاديه لو دقميا marka ay noloshu ciriir gashana maxaa lagu dhaqmaya axkaamta istisnaa'iga exceptionalka ah diintu labadiiba way leedahay qur-aanka xadiiska marka dadkeena fiqi ahaan waxay u keentaa axkaamta istisnaa'iga shaqaysiyaanyako caadi ah amba axkaamtii caadigae shaqaysiyaan iyakoo iyakoo istisnaa'i ku jira laa iminka matalan marka dagaalka lagu jiro dagaal baa lagu jiraa furintii baa la joogaa cadowgii baa la ishayaa mid baa waxaday gacanta lagama goynayo waa la qabtay dhab war ma- maxaa waxaday xoolaha waa xaday dee xoolaha way ku caddaatay qaadigii baa loo geeyey qaadigii wuxuu oranayaa dagaalka wada maalit ma galayo limaada liannahu waxay dhahdeen xuduuda lama dabaqo marka dagaalka fi lqaswi sababtu waa maxay marxala istisnaa'iya lagu jiraa marxalo caadi ah laguma jiro exceptional weyaan haddaba ma- marka laakiin kuwan da- diinta aqoon dhalinyarada maxay sameynayaan gamtoon bay haynayaan iyagoo iyagoo istisnaa'i ku jira bay dadka gacmihii ka gurayaan marka marxala istisnaa'iya maxaa jirta marxala axkaam caadiya okay daruuradu iyo xaajada marka daruuro laga dhigo maxay noqonaysaa axkaamteedu waa istisnaa'i axkaamta caadiga ee shareecaduna waa markay noloshu caadi tahay okay eeg iminka maalan shareecadeennu waxay xarintay waxay dhahdo baycu lmacduum baycu almacduum laa tabic maa laysa cindaka rasuulka yidhi hadaa imika hadaanku idhaahdo soomaaliya nigu yahay shimbirkaa duulaya waan kaa iibiye keen toban doolar shimbirkii shimbirka halkaa duulaya waa misaa iga siini To- oo- oo maad haysaa shimbirka horta qabo okay markaan iga iibi ah kalluunkaa badda ku jira maarki ma- ma- ma- la socota ha waan soo qabanaya ma- ma kaa iibiye rasuulku wuxuu uhi laa tabic maa laa tamlik waa sida caadiga wey laakiin ax- ax- xaajaadkii bini aadamka ee socday waxay keeneen inuu ogolaado in waxyaalo uu qofku haysan inuu iibin karo haddana waxaan ka soo qaadanaa saddex shay kow caqdi yidhahda caqdu sulam amba salaf sulam ama salafka waa maxay nebigu markuu madiine yimid sal alla alay salam wuxuu yimid reer madiinoo beera leh oo dadku ay si u dhaqmaan diinta aan ku saxahayn qaacidadeeda oo ah inuu qofku yidhaahdo beertaydaa waxa ka soo go-a yaan kaa iibina lacagta keen weli hadda beertii ma- ma baxayso. inuu iman doono duufaan lama garanayo inay baabiyiintu lama garanayo inay aafa iman doonto lama garanayo iga iibi waa- waa waa dhaqanay lahaayeen waa la iibin jiray saa iyako ah nebigu marka alay salam ha- qaacidadii ahayd laa tabic maa laysa cindaka ma uu raacina qaacido kalu keenay oo ah xaajada waa diinteenu way tadawuraysaa man aslafa fi shayin faina fainahu yaslifu qofka salafkaa gala salafku waa waxaa iibsanaysa saa loo kala iibsanayo qofka gala muxuu ku galayaa fii kaylin macluum wa wasnin macluum ilaa ajalin macluum beertaa wixii ka soo go-aan kaa iibintii waa la baabiyey horta sheeg intaad ka iibinaysa keyl macluuma keylku waa wixii la keeli jiray mikyaalkii la keeleynayay ambase miisaankii wasni macluuma miisaan saar inta miisaanka uu noqonayo sheeg ajalkana sheeg ma bil baa ma laba bilood baa ma shan bilood baa ma sanad baa kontragi kontra furan maaha limaada muxuu maxaa nabigu u mamnuucay sal slam diinteenu waxa aad haysan inaad iibisid maxaa loo mamnuucay qarar qofka inaad been u sheegtid oo shidaartid qara- qararkaa la diidanaa salafka qararkii baa laga saaray dee nabigu ka saaray muxuu ka saaray kaylkiina waa la ogyahay wasnigiina waa la ogyahay ajalkiina okay ninkani ninkana xaajadiisiiba maxay ninkan beeralaha lacag weeye beerunbuu haya wax ma hayo xoolo ma hayo kani xoolo lacagta haystana xaajadiis waa maxay waa alaab raashin buu doonayaa oo intuu iibsado uu iib geeyo dee kani beerta uu soo goyn wuuna isagu suuq ma geynayo wiilka wiilka suuqa geynaya weyaan wuu sii xiranayaa dee suuqan hadha uu qaadayaa oo suuqu gelinayaa noloshii si ayna isku taagin buu rasuulku xalkan u keenay sala allahu calayhi wasalam marka xadiiskii istisnaa'iga bal u firsana so- say diinteenu yani awga waxaa kaloo ka mid a caqdiga la yidhaahdo matalan en- en- en- en- en jacaalada jacaaladu isna waa caqdi kaloo cajiiba caqdiga jacaaladu waa maxay waa laba daraf oo contract galaysa oo midi midka kala kiraysanayo laakiin ka la kiraysanayo waxaa ku xidhan shardi ah waxa uu loo kiraystay marka uu keeno yuu lacag leeyahay hadduu keeni waayo lacag male okay halkaa maxaa ku jira waxa waa macduuma laakiin shardiga maxaa lagu xidhay horta keen okay nin khabiira wuxuu ku yidhi anigu waxaan ku keeni yaa alaab baan ku- khabrad baan ku leena alaab meeshan keeno silcado imsaad igu keeni dee dhowr bilood okay haddaad keentid waxaan ku siinayaa afartan kun oo dolar soddon kun oo dolar caqdigii u dhacay khalaas isaga laakiin dhankiisa maxaa laga fila inuu keeno hadduu keeno wax male waliman jaaa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim buu le nabiy llaahi yuusuf calayhi salaam waliman jaaa ximlu baciir waa ninka keena sawaaculmelik yaa la waaye ninka keena wuxuu leeyahay awrarkii oo al- xoolo ah oo maarata raashina anaana damaanada wa ana bihi zaciim marka waa la keeni waaye waxba ma lede okay raggii saxaabadii lugeynayey ee reerka ku degay ee nin malduuq oo mas- ama- ama qayne ama bey ku dhifatay amba abeesa ku dhifatay u yimid ee na martigeliya yidhi martigelintiiba martigeliya way diideen markay martigelintii diideen bay iska soconayeen a- a- nin buu na- naga qaynay mase yaa yaa dawa- dawa- dawahaya nin bay dhana aqaana saxaabadiya qur-aankan xafisanoo qofkan ku akriya u ka caawan okay dee noogu noogu akri bay ka yidhahdeen wuxuu yidhi lacag keena ila waana diideen martigelintii caadiga islaamka ujro keena waxay yidhahdeen waan bixina ujrada laakiin hadduu kaco weyaan ya marka faraqa uu ku akhriyey ruqyadii sharciga ahayd uu kacay wixiina way qaateen way soo qaateen xoolihii ilaa madiina la yimaadeen rasuulkay u sheegeen rasuulku aqara uu qiro wuxuu yidhi waa si fiican baad yeesheene barhkaygana iga siiya anigana qeybteediina ii dhihi buri nabigu calayhi salaatu wasalaam okay marka jacaaladana saas bay maaragtay shareecadeenu u ogoshahay okay insha allahu tacaala Een, waxaa ka mid a waxaa dhacday xawaalada xawaalada tan maaha tan- tan saraafa dhacdan xawaaladdu waxa weeyaan waa dayn dayn lagu gato in baad dayn ku leedahay adugu okay ninkan dayn baad ku leedahay dhowr kun oo dollar ku leedahay ninkaa dhowr kun oo dollar ku leedahay way ku maqan tahay nin kale iyo alaab ka gadanaysaa waxaa leedahay waryaa ninkaa lacagta ku xawil lacagta aan kugu lahaa ninkaa ku xawil war adna alaabta ii dhib marka muxuu- maxaad samaysay xawaalaad samaysay maxaa markaa samaysay waa naqlu dayni min dimatin ilaa dimatin ukhra dayinkaagii baad ka qaaday dimad nin kale aad u dhibtay wa- iyadoo weli waa dayn ma la socotaa dawa- lacagtaa daynkaa isku iibinaysid fi shariica waa xaaraan weeyaan laakiin haggana la ogolay markasaa noqoto xaajadan xaajaa loo ogolaaday halkaan ku jirna sii wadana cashirkeen insha allah tacaala wajazaakum allah khayr wasala calaa salam maxamed wacala ali wasalam